بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى waxaan khulaasaynaynaa oo aan dhammaystir uga dhigaynaa axkaamu safar axkaamu salaati fi safar waxaa jira axkaam ka ratimaysa qofku markuu safarka ku jiro aqwaal badan oo culummada khilaafana waa ku jirtaa iyo adilada ku soo aroortay baynu wax yar dul istaagaynaa waxaanu soo marnay aljamcu bayna asalaatayni fi safar awalan marka ugu horreysa in la jamcin karo safarka laba salaadood in la jamcin karo marka marka la leeyahay aljamcu bayna asalaatayn waxa loo jeedo waa duhurka iyo casarka iyo maqribka iyo cishaha salaada subax iyada aslanba waxba laguma jamciyo marka waxaa loo jeedaa waa alduhur waalcasar in la isku daro waalmaqrib waalcishaana in la isku daro qaabka marka ay u bannaan tahay qaabkii nebiga calayhi salaatu wasalaam u sameeyey ayaynu khulaasaynaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala laakiin marka ugu horreysa waxaynu ogaanaynaa inay tahay arrintaani ruksa inaynan ahayn waajib waynuna arki doonaa aqwaasha culummada iyo culummada wujuubka ku tagtay waxa ay deliishadeen iyo culummada ku tagtay ruksada waxa ay deliishadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam qaabku u jamciyey iyo siday culummadu ka fahmeen ayaynu insha allahu tabaaraka wa tacaala soo khulaasaynaynaa marka ugu horreysa xadiidka uu wariyey cabdullahi bni cabbaas waxau leeyahy kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam yajmacu waxa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam jamcin jiray fi safar markuu safarka ku jiro wuxuu jamcin jiray bayna salaati duhri waalcasar duhurka iyo casarka wuu jamcin jiray laakiin wuxuu yidhi cabdullaahi bni cabbaas idaa kaana calaa dahri sayrin waa markuu soconaayo marka waxaa la yidhahdaa calaa dahri sayr markii aadan meel ku nagayn safar baa tahay qofku musaafir markuu yahay laba un buu mid yahay inuu markaa tubti ku joogo oo socdo oo isagoo soconaya salaaddii usoo gasho iyo isagoo magaalo degay oo doonaya inuu halkan ku nasto inay salaaddii usoo gasho marka wuxuu yidhi wuu jamcin jiray idaa kaana calaa dahri sayrin hadduu soconaayo wa yajmacu wuu jamcin jiray bayna almaqribi waalcishaa maqribka iyo cishahana wuu jamcin jiray labadaasba wuu labadaana wuu jamcin jiray labadaana wuu jamcin jiray bayna almaqribi waalcishaa xadiidka abubukhaari iyo muslim ay warinayaan waxau caddaynayaa oo inoo waadixinayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu salaada saa u jamcin jiray marka jamcigaas hadda ma uu kala sheegin ma jamcu taqdiim buu ahaa mise jamcu ta'khiir waayo jamcigu laba qayboodba waa ku bannaan yahay jamcu taqdiim wa jamcu ta'khiir labadaba waa ku bannaan yahay marka labadaba waynu arkaynaa iyo axaadiista ku soo aroortay ayaynu soo qaadan doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala haddaba xadiidkaas wuxuu ku caddeeyey cabdullaahi ibni cabbaas inuu nebigu calayhi salaatu wassalaam saa u jamcin jiray salaadaha laakiin wuxuu ku qeyday idaa kaana calaa dahri sayrin haddii uu socod ku jiro oo ay tahay arrintu xaaladda uu markaa socodka ku jiro laakiin uunan fadhi iyo waxa weye maaragtay meel ku negaansho aynan ahayn wuxuuna caddeeyey inay tahay fi safar ee kama uu hadlin xaalabaha kale oo ay bannaan tahay in waxa weeye salaadaha la jamcin karo waxaanu soo qaadanaynaa marka aqwaasha culummada awalan marka ugu horeysa waxa weeye khilaaf ayaa waxau culummada ka galay salaada waxa weeye jamcinteeda iyo qaabka loo ogol yahay khilaaf baa ku jira ikhtalafa alculamaau fi ljamci jamciga way isku khilaafeen fa kathiiru min a min alصaxaaba wاltaabiciin ila jawaazi اljamci taqdiima aw taakhiiran saxaabadii iyo taabiciintii akarkooda waxay ku tageen inay bannaan yahay jamcigu ama ha noqdo jamcu taqdiim oo lasoo hormariyo jamcu taqdiimna waxaa la yidhahdaa duhurkii adoo jooga inaad casar iyo duhurba xilligii duhurka wada tukatidood soo hormarisid casarkii jamcu ta'khiirna waa inaad duhurkii dib u dhigtid oo xilliga casarka labadoodiiba tukatid saas saxaabo badan iyo taabiciin badan baa ku tegey wa huwa madhab imaamu shaafici waa madhabka imaamu shaafici uu ku tegey wa axmed imaamu axmed baa ku tegey wa thawriy imaamu thawri baa ku tegey sufyaan athawri iyadoo oo daliishanaya axaadiis aad iyo aada u fara badan xadiidkan cabdullaahi bni cabbaas ayaa ka mid ah oo hadda aynu akrinay axaadiista ay daliishadeen xadiidkan cabdullaahi bni cabbaas ayaa ka mid a xadiidka cabdullaahi bni cumar baa ka mid a wa minhaa waxaa ka mid a xadiidu mucaad ayaa ka mid a oo uu yidhi ana anabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam oo weliba sii caddeeyey macnaha qaabka taqdiimkii ta'khiirku ku dhacayo xadiidkaana si fiican u caddeeyey waxa uu yidhi mucaad radia allahu canhu ana anabiya sala allahu calayh waali wasalam nebiga waxuu ahaa ida artaxala haddii uu rarto oo guuro qabla an taziiqa ashamsu inta aynan qoraxdu zawaalka ka wareegin oo macnaha weli duhurki intuuna gelin hadduu rarto oo uu markaa duhurkii u soo galo isagoo tubta ku jooga akhara waa dib dhigi jiray salaata duhri duhurka waa dib dhigi jiray xataa yajmacuhaa ilaa uu ku jamciyo ila alcasri casarka uu isugu geeyo oo macnaha jamcu wuxuu samayn jiray jamcu ta'khiir haddii uu barqadii intuu guuray duurkii u soo galo isagoon weli degin ile waa la wirwiri jiray oo waa la socon jiray oo safar baa lagu jiray haddii marka safarkii usoo salaadii u soo gasho isagoon weli degin duhurka dib buu udhigi jiray haddana saas oo kale in badan kugu imaanaysaa diyaaradaha iyo way dhacaysaa ilaa waktilcasr buu u dib dhigi jiray markaasuu ku tukan jiray yusallihimaa jamiican ay waktilcasr buu labadoodaba tukan jirayoo waa jamcu ta'khiirwa wa ida artaxala haddii uu rarto bacda an taziiqa ashamsu qoraxdu markay zuusho kabacdi hadduu guuro oo waxa weye duhurkii u soo galo isagoon weli guurin salla aduhra waalcasra jamiican ay fii waqti duhr waa jamcu taqdiim marka waa la soo hormariyey casarkiio xilligii duhurkaa la isugu keenay markaasuu labadoodaba wada tukan jiray waa haddii isagoo weli degan marka uu duhurkii usoo galo waa weli guurin matala meeshuu xala degay ama saaka degay barqadii isagoo weli ka guurin oo degan ila waa masaafure haddii duhurkii usoo galo duhur buu tukan jiray waa la adimayaa hal adaan baa la adimayaa waa la aqimayaa duhur baa la tukanaya laba ragcadood waa la gaabinayaa haddana oo qasriga waynu arki doonaa haddana markaasaa la aqimayaa markaasaa casrna laba ragcadood la tukanayaa hal adaan iyo laba iqaamo waa la guurayaa markaa uma saara waa socon jiray markaa nabiga calayhi salaatu asalaam oo waa guuri jiray haddii ay arrintaasaa tahay sidoo kale waid artaxala hadduu guuro qabla almaqribi maqribku intuuna gelin akhara almaqriba maqribka dib buu udhigi jiray ha sidii uu waxa weeye carabtooda sameeyey dib buu udhigi jiray ilaa uu ku tukado waktigii cishaha oo cishihii iyo maqribkii ayuu isla tukan jiray waa jamcu ta'khiir marka waida irtaxala hadduu guuro bacda almaqribi maqribka markuu soo galo kabacdi haddii la guuro la guuraynaayo wuxuu soo dedejin jiray yucajilu lcishaa cishihii buu soo dedejin jiray oo soo hormarin jiray fii waqti maqrib ayuu fasallaaha waa tukan jiray maca almaqrib maqribka ayuu la tukan jiray xadiidkaas imaamu axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo kayruhum baa warinaya waana xadiis saxiixa oo waxa weeye culamo badan saxiixiyeen oo sunanka oo dhan ayuu ku yeelay waa xadiidka waa xadiis saxiixa wey wa asluhu asalkiisuna waxa uu ku yaalaa fi saxiixi muslim waxa weeye biduuni jamcin waxa weeye jamciga jamcu taqdiimku isagoon la socon ayuu imaamu muslime wariyey intaa marka culimmadaasi waxay ku tageen inay bannaan tahay oo aimadaa badan oo imaamu shaafici iyo waxa weeye imaamu sufyaan athawri imaamu axmed waxa weeye a'imadii ugu waaweyneed ahlu xadiidka iyo waxa weeye madaahibtaba iyo waxa weye saxaabadii iyo taabiciintiiba waxay ku tageen qofku haddii uu safar ku jiro inay u bannaan yahay jamcu taqdiim wa jamcu ta'khiir qaabkiisuna waxa weeye oo kooban qofku haddii uu safarkii ku dhex jiro oo aad masalan diyaaradii fuushay ama baabuurkii saaranta waddadii maraysid iyada oo aadan waxa weeye weli duhur gelin oo duhurkii kuu soo galo adoo tubta ku jooga markaa waxaad samayn kartaa duhurkii inaad dib u dhigtid ood casar la sugtid waktigii casarka markuu galo ayaad markaa degaysaa kabacdi markaasaad duhurkii tukanaysaa oo laba ragcadood tukanaysaa inta la adimo la aqimo kabacdina waa la aqimayaa casarkii baa markaa laba ragcadood la tukanayaa duhur iyo casar ba waxaa lawada tukanayaa waktigii casarka fi awal waqti ama fi wasadi meeshaad int ka tuko jamcu takhir jamcu taqdiimkuna waxa weeye adoon wila guurin oo meeshii aad degtay aan ka dhaqaaqin haddii salaadii duhur kuu soo gasho duhurkii baad adimaysaa waa la aqimayaa laba ragcadood baa la tukanayaa haddana waa la aqimayaa casarkii baa lasoo hormarinayaa laba ragcadood baa la tukanayaa waa la soconayaa markaa ilaa maqrib laga gaaro xor baa taa waad socon kartaa oo waxa weeye labadii salaadoodba saasaad isugu tukatay halkaa marka waa inaad safarkii ku dhex jirtaayo qaabkaas ayay culummadii u caddeeyeen oo axaadiidtaas saxiixa na ku sugnaatay nebiga calayhi salaatu wassalaamna uusaa u tukaday waay halkaa marka waxaynu aragnay waa madhabka saxiixa oo culummadu ku tageen oo sugan wey laakiin arrintaa waxaa khilaafay abu xaniifa ayaa arrintaa khilaafay iyo labadiisii saaxiib ayaa khilaafay iyo waxa weeye culamo kaloo taabiciin oo xasan iyo xasan basri iyo imaamu nakhaci iyo waa khilaafeen oo waxay yidhaahdeen arrintaasi jamciga waxay diideen ilaa cadami jawaazi ljamci jamciga waa diideen iyagu oo way ta'wiiliyeenoo waxay yidhaahdeen oo axaadiidtaa nebigu jamciyey seebaad u diidaysaan markii la yidhi waxay yidhaahdeen jamcu suuri baa la yidhaahdaa ha jamcu suuri ayaa la yidhaahdaa oo jamcu suuriga maxaa tahay sifadiisu waxa weeye jamciga suurigu waxa weeye duhurkii in la dib dhigo wey wuu socdaa duhurkiibaa dib loo dhigaya lama degayo duhurkiibaa dib loo dhigaya aakhir waqtigii markii uu joogo oo casarkii ay ka dhiman tahay toban daqiiqa ama shan daqiiqo aduu wax duurkii la tukan karo markay ka dhiman tahay ilaa toban daqiiqo baa la degayaa bay yidhaahdeen markaasaa la tukanayaa duhurkii haddana wax yar baa la joogayaa casarkii baa fi awal waqti laga tukanaya maqribkuna waa saasay dheheen iyo cishuhuba ha oo waxay yidhahdeen waqti mushtaragaa jiro udhexeeya oo duhurka marka la tukado aakhirkiisa tobanka daqiiqo ugu dambaysa he wax yar markaad joogtay haddana casarkii baa galay adin bay yidhaahdeen awal wakti ka tuko hada waa sacab weye marka iyo xaraj oo culummadu waxay yidhahdeen arrintaasi wax saxiixa ma aha nebigana kama sugna calayhi salaatu wasalaam ee iyagu waxay ka soo qaateen oo ka qiyaas qaateen gabadha mustaxaabada ah oo waxa weye dhabar furanka qabta marka oo la yidhi duhurkii dib u dhig casarkii jam ku jamci arrinta noocaas calaa kulli xaal jamcu suurigaas abu xaniifa iyo ay ku tageen wax saxiixa ma aha culummada agsarkooduna waa ku khilaafeen waana arrin aan sax ahayn inay axaadiista ta'wiiliyaanna waa khalad waana arrinta arrin aad iyo aad cajiiba weeye waana arrin khilaafsanba sababtiiba duhurka iyo casarka loo jamcinayo waxay ahayd in waxa weeye dadka xarajka laga dulqaado oo waxa weeye maadaama qofkii uu ku jiro waxa weeye safar inaan xaraj iyo dhib la gelin imaamu alkhataabi iyo waxa weeye kayrkoodba arrintaa aad bay u radiyeenoo waxay yidhahdeen taasi waa iyo ibnu cabdilbari iyo waaba ku radiyeenoo waxay yidhaahdeen ana aljamca ruksatun bay dhaheen jamciga in wax la jamciyo waaba ruksa sidiisa in ruksadii marka oo salaadii dadkii loo ruqseeyey oo waxa weeye maaragtay safarka ku jiray in xaraj lagaga dhigo oo la yidhaahdo toban daqiiqo gudahood labadii salaadoodba isugu keena arrintaasi waa wax khilaafsan xagga ruqsada iyo mashaqaaba ka dhalanaysa wax saxiixana ma aha qowlkaasi waa qowl daciifa haddaba marka qowlka hore oo jawaaska oo culammada agsarkooda ku tageen kaasaa sawaabtaa qowlkaana waa daciif ibnu xazam waxa uu ku tegey isagu waa daahiriye oo daahiriyadu ay ku tageen inayba tahayba imaamu malikna waa laga wariyey inuu yidhi annahu yajuuzu jamcu taakhiir duna taqdiim isaga waxaa bannaan buu yidhi jamcu taakhiirka lama soo horumarin kara bay yidhaahdeen waxayna ku jawaabeen oo axaadiista hadda aynu soo sheegayna ay kaga jawaabeen inay yidhaahdeen culummada qaarba way cilleeyeen oo axaadiistay cillo ku sheegeen qowlkaasina qowl saxa maaha axaadiistuna waa saxiix oo waxa weye way sugan tahay calaa kulli xaal marka khulaasada waxa weeye qowlkaasaa ugu sawaabsan imaamu shaafici iyo saxaabada iyo a'imo badan ku tageen imaamu axmed iyo inuu bannaan yahay jamcu taakhiir wa jamcu taqdiim labadaba inuu bannaan yahay halkaa ayaan masalada koowaad uga gudbaynaa oo ah bannaanida uu bannaan yahay jamcu taqdiim wa jamcu taakhiir labadaba inuu bannaan yahay oo duhur iyo casarna laysku dari karo oo lasoo horumarin karo casar dibna loo dhigi karo duhur oo waktigii casarka looga tukan karo maqrib iyo cishana sidoo kale amaa labada qowl oo kaleba way isaga tegaynaa oo qowlkaas waa sawaaba haddana waxay isku khilaafeen culummadu oo masalada labaad wey waxaa khilaaf ku jiraa fii xukmi aljamci ha way isku khilaafeen xukumkiisu waa maxay fadahaba ashaaficiy wa axmed waaljamhuur ilaa jawaaz waxay ku tageen ilaa ana asafar ha ilaa ana asafar sababun fi fi jamci fi jamci salaatain waxay halkan ka hadlayaan macnaha jamcigan fii xukmi ljamcigan laysku khilaafay waxa uu ku tegey imaamu imaamu shaafici iyo imaamu axmed iyo jamhuur alculamaa waxay ku tageen ilaa ana asafar sababta loo jamcinayo safarka inay tahay fii jamci taqdiim wataakhiir labadaba sababta loo samaynayo jamcu taqdiimka iyo jamcu taakhiirka labadaba sababta loo samaynayo waxay yidhaahdeen waa liajli safar wa huwa riwaayatun can imaamu malik imaamu malikna riwaayad uu leeyahay ayaa arrintaa ku sugan amaa marka qowlkooda jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir labadaba inay sababta safarka tahay haa laakiin jamcu taqdiimka waa la samayn karaa biduuni safar oo waa inoo imaan doonaa amaa jamcu taakhiirka isagu safarka keliya ku soo arooray iyo waxa weeye maaragtay kuma soo aroorin madarka iyo waxa la mida waay wadahaba imaamu malik waxa uu ku tegey fi lmashhuur sida mashhuurkaa waxa uu ku tegey ilaa ikhtisaasi اljamci in lagu gaar yeelayo jamciga biwaqti اlxaaja markii dan ay keento ama safar ahow ama safar ha ahaanin ha inay dani keento ayuu isagu ku tegey waana sax oo waxa weeye sababta keenaysa jamciga waa lilxaaja wey oo safarku xaajadii buu ka mid yahay roobku xaajaa keeni karta xanuun baa imaan kara kulli waa imaan kara marka sababta keenaysa jamciga ayaa masaladan laisku hayaa maxaa loo jamcinaya safarka waa loo jamcin karaa wax kalena waa loo jamcin karaa oo sunnaha ku sugnaaday qowlkaasuu marka waxa uu yihi wakhtaaraha sheikhulislaam ibnu taymiya ayaa doortay qowlka waana ibni qayimna waa doorto aad buu u quweeyey kitaabkiisa zaad ulmacaadka ayuu waxa weeye aad iyo aad ugu quweeyey qaala albaji waxa uu yihi raximah llahu tacaala waxa uu yihi imaamu malik raximah llahu tacaala kara uu karaahsaday liljamci in la jamciyo xaytu ha macnaha imaamu malik ayaa waxa uu ku qadaray macnaha mashaqo ayuu ku xiray waxa weeye macnaha qofku haddii xataa uu awoodo isagoo safarkii ku jiro inuusan salaadihii jamcin waxa weye inuusan jamcin baa fiican buu waxa weye ku tegaya calaa kulli xaal waxa weeye safarku waa mashaqa wayna bannaan tahay oo waxa weye u bannaan tahay qofku inuu jamciyo oo wax bannaan wey marka mashaqada safarka awgi miyaa loo jamcinayaa mise duruufta iyo dhibaatada safarka ka ratimaysa duruufta iyo mashaqada ka ratimaysa ayaa keenaysa haddii marka qofkii si kale ugu timaado isagoon safar ahayn mashaqana waa inoo imaan doontaa waa ka hadli doonaa qaabka loo jamcinayo wadahaba abu xaniifa waxau ku tegay ilaa cadami jawaazi iljamci ilaa fi carafa wa musdalifa qowlkaas ayuu ku tegay imaam abu xaniifa daa'iman axaadiista waa khilaafsan yahay oo waxa weeye ilaa wax macluuma oo waxa weeye axaadiis badan ku yimaadaan maahe xagga xadiidkaa ku yaraa marka abu xaniifa isagu wuxuu ku tegey sababta loo jamcinaayo waxaa la jamcinayaa keliya yowma carafa bes iyo musdalifa baa lagu jamcinaya taasna qowlkaasna waa khada ee qowlka sawaabta waxa weeye in la jamcinaayo ama markaa mashaqa ha keento iyo dhibaato ama safar iyo dan ha keento oo waxa weeye taas ayaa la jamcinaya ayuu ku banneeyay maxay deliishadeen marka jamhuurulculamaa oo baneeyey jamciga maxay deliishadeen waxay deliishadeen axaadiis aad iyo aad u fara badan oo waxa weeye nebiga calayhi salaatu wassalaam safaradiisii oo dhan nebigu waa jamcin jiray oo waxa weeye salaada waana gaadin jiray waana jamcin jiray oo waxa weeye hadduu socdo minhaa waxaa ka mid ah xadiidkii imaamu malik iyo imaam abu daawuud iyo nasaa-i iyo kayrkoodba waa wariyeen oo waxa uu yidhi mucaad ibni jabel ayaa laga warinaya radia allahu canhu waxau yidhi ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam akhara asalaata yowman fi gazwati tabuuk qaswati tabuuk iyadoo la joogo ayuu nebigu maalin maalmaha ka mid ah salaadii dib u dhigay oo masaladan waxaa laga hadlaya masalada saddexaad waxa laga hadlayaa oo ay ka hadlayaan culammadu ma ban jamciga ma markuu soconayo keliyabaa qofku mise hadduu xataa meel degan yahay oo dhowr beri joogayo ma jamcinayaa qasrigii waa u bannaan yaho waa arki doonaa jamcintiina ma u bannaan tahay mar keliyay nebiga ka dhacday baa layidhi haalibka nebigu waxau ahaa marka uu socdo inuu salaadaha jamciyo idaa kaana fi sayr haddii uu socdo ama hadduu meel degan yahay salaad walba xilligeeduu tukan jiray laakiin waa qasrin jiri oo laba ragcadoodba tukanaya waayo sababta waxa weeye tabuug oo kale wuxuu joogay muddo badan ilaa dhowr iyo toban beri ayuu joogay toddobiyo toban sagaal iyo toban waa la sheegay ayuu joogay hadduu joogay marka una meella u guuraynin nebigu salaadaha waa gaadinay oo xukum safar waa laakiin ma jamcinayn baa la yidhi laakiin maalin buu jamciyey see u jamciyey xadiidkaana inoo sheegaya mucaad ibnu jabal radi allahu canhu baa werinaya wuxuu yidhi ana nabiya sal l slam akhara salaata yawman fii gazwati tabuk duhurkii ayuu dib u dhigay nabiga calayhi salaatu wassalaam uma kharaja waa soo baxay fasalla aduhra waalcasr jamiican duhurkii iyo casarkiibuu labadaba jamciyey oo tukaday uma dakala gurigiisii buu galay cariishkiisii khaymadii u dhisnayd uma kharaja waa soo baxay markii maqribkii la gaaray fasalla almaqriba waalcishaa haddana maqribkii iyo cishii buu isku daray xadiidkaa markaa imaam abu daawuud waa werinaya imaam anasaaina waa werinaya sheikh albanina wuxuu ku saxiixinayaa waxa weeye fi sunani abi daawuud ayuu waxa weye ku saxiixinayaa iyo kun iyo laba boqol iyo lix raqamka iyo sunan anasa-iy ayuu ku saxiixinaya marka markaasay ka dhacdaa la yihi marka waa liljawaaz bay yidhahdeen culammadu marka sida gaalibkaa waxa weeye oo wanaagsan inaad haddii aad meel degan tahay salaad walba xilligeedii tukatid laakiin aad gaabisid haddii matalan asbuuc baad joogaysaa meesha toban beri baad joogaysaa kabacdina waad soconaysaa tobankaa beri waa ku banaan tahay inaad salaadii gaabisid inaad dhamaystirtidna waa kuu banaan tahay marka amaa inaad jamcigii culamadu waxay leeyihiin marmar dhifa inaad jamcisid mooye ha jamcinin daa'iman oo waxa weeye markaad socodka ku jirtid ayuu jamcigu ku bannaan yahay qaala ibnu cabdilbari waxa uu yidhi hada alxadiid haabit lisnaad xadiidka waa xadiis saxiixa sheekh albanina waa saxiixiyey waana xadiis saxiixa weeye oo sugan dakarahu imaamu shaafici fi kitaabihi alum ayuu ku kaga hadlay wabnu cabdilbarina waxa weeye waa sheegay iyo kulligood imaam albaji iyo kulli waxa weye way sugeen xadiidka xadiidku marka waa saxiix wey oo la iskuma hayo xadiidka sixadiisa waxaana kutusaysaa marka arrintaasi isagoo nebigu degan inuu jamciyey marka waa arrin mar keliya dhacday waa naadir sidaas haalibka waxa weye inuu nebigu uu waxa weye maaragtay markuu socdo jamcin jiray amaa deliisha uu deliishaday imaamu malik wa sheikh alislaam ibni taymiya waxay deliishadeen wa ibni qayim kulligood waxay deliishadeen xadiidkii ibni cumar radia allahu canhuma waxa uu yihi anahu cabdullahi ibni cumar kaana idaa jadda bihi sayr haddii safar uu ku jiro oo socodkii uu ku dhex jiro jamaca bayna almaqribi waalcishaa wayaqulu wuxuuna oranaya marka cabdullahi ibni cumar ina anabiya sala allahu alay salam kaana nabigu wuxuu ahaa rasuulka ilahi idaa jadda bihi sayr jamaca baynahumaa waka cabdullaahi bni cumar waxa uu leeyahay haddii nebiga isagaa sameeyey ficilkiisii laakiin waxa weeye wuxuu deliishaday ficilkii nebiga oo wuxuu yihi nebiga haddii uu safarka ku jiro ayuu jamcin jiray salaadaha ee ma jamcin jirin haddii uu meel degan yahay wey mafhumku marka kaasay deliishadeen imaamu axmed waxa le imaamu malik iyo sheikh islam ibnu temiya iyo ibn qayim iyo waxay idhahdeen sababta jamciga loo jamcinayo safarka waxa weye waa danta iyo mashaqada leanna inta la dego haddana la tukado haddana salaad walba la dego waa mashaqo waa la soconaya walakin cinda jamhuur cinda jamhuur alculamaa waxa ay iyaguna waxa weeye ogol yihiin in maaragtay la jamcin karo axaadiis kalena waa deliishadeen oo waxa weye maaragtay fara badan waliana safar bay yidhahdeen safarkuna waa gebigiisuba waa mashaqawi marka safar ba haddaad ku jirtid bay yidhahdeen waa la jamcin karaa waka marka halkaa masalada la isku khilaafsan yahay oo culimadu isku diidan yihiin waxa weeye jamciga goormaa la jamcinaya ma marka la socdo baa la jamcinaya taa waa laisla ogoliya iyadoo la degan yahay ma la jamcin karaa halkaasaa la isku diidan yahay oo khilaaf ku jira si khilaafka marka aad uga baaxdid akhi fillah waa inaad maaragtay salaadii jamcisaa marka aad soconaysid markaad meel degan tahayna salaadaadii iska tuko mid walba xilligeedii haddaad marka soo geshid waa ka baxsanta oo la yskuma hayo haddaad timaadid masaajid ama imaam ku daba tukanaysid muqiima adna waa la dhammaystiraysaa salaad walbana xilligeedii baad la tukanaysaa ee markaa keligaad tukanaysid ma jamcinka dhaabaa la isku hayaa marka qawlka haalibka nebigu u badnaa waxa weeye inuu markuu safarka ku jiro soconayo inuu jamcin jiray markuu meel degana salaad walba xilligeedu tukan jiray oo maaragtay wuu gaabin jiray laakiin mar way ka dhacday nebiga inuu saas sameeyey sida xadiidkaas waxa weeye mucaad marka marmar haddii la sameeyo laa xaraj waaya waxa yiri ibn qayim raximah llahu tacaala fi lhadyi oo waxa weeye xadiidka mucaad waxa weeye radia allahu canhu ayuu waxa weeye daliishaday iyo waxaa lamida adilo lamida ayuu u daliishaday in waxa weeye inay ruqso tahay jamcigu oon markaa la inkiraynin walaa takunu ila fi waqti waxa weeye inay wakti buuna ahaanayaa buu yidhi ilaa fi waqti jaddi fi sayr markii socodka lagu jiro unbaa la samaynayaa buu yidhi ama waxa weeye abu xaniifa ra'yiga uu la yimid oo odhanaya maaragtay in maaragtay isaga suuriga la isticmaalo waa fa marduud waa qowl daciifa oo culammadoo dhan ay radiyeen bisunan iyo waxa weye asaxiixa ayaa lagu radinayaa iyo aahaarta kulli ayaa radiyeysa oo waxa weeye qowlkaasi waa qowl daciifa halkaa haddaynu salaadaha uga gudubna marka safarkii qofku markuu ku jiro waa jamcigii baan ka hadalnay qasrigii weli kamaynu hadlin jamcigii waxaynu nidhi khulaasadiisi waxa weeye laba arrimood buu ku banaan yahay jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir labadaba waa banaan yahay suuraddiisiina waa sheegnay amaa sababta loo baneeye maxay tahay waa lisafar walmashaqa intaba waxauu ku banaan yahay waxaan ku daraynaa marka masaa'il kale oo fawaa'id ah oo iyadoon safar lagu jirin in salaadii la jamcin karo oo waxa weeye adilada ku sugnaatay oo sugan midda ugu horreysa waxa weeye waa jamciga safarka waan soo sheegnay waxaa ka mid a marka in la jamcin karo iyadoon safar lagu jirin oo waxa weeye aan safar uuna keenin sababta loo jamcinaayo ayaa waxaa dhacday nebiga calayhi salatu salaam madar inuu u jamciyey inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam matar u jamciyey nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu u jamciyey matar waxa imaam albukhaari waxa uu warinayaa raximah allahu tacaala أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مضرة ها همين روب ودأيو ووحوي أي همين روب أهيد أي نبي جمعي مغرب إي عشاء أي جمعي هل كان مركا همين كان وحي أهيد همين روب دأي هل كان مركا وحي الحديث كان في الشيء مغرب إي عشاء جمعيي taas marka waa sugan tahay oo iyadoo roob da-ayo in makrib iyo cisho la jumciyey waa wax sugan wey oo imaam albukhaari ayaa werinaya culamada qaarna waxay kusii dareen marka waxay yidhahdeen waana banaan tahay in la jamciyo duhur iyo casarna haddii liajli roob ay tahay oo looga qiyaas qaadanayo taa way banaan tahay sida imaamu axmed iyo ay rag badanba ku tageen waayo iyadana haddii xarajkii ka imaanayo waa banaan tahay bay yidhahdeen wajawazahu jamaacatun minhum alimaamu axmed ayaa waxa weeye ogolaaday iyo waxa weeye wa asxaabu xanaabilada qeyb ka mid a halkaan masalada marka waxa weeye haddii liajli roob loo jamcinaayo in la jamcin karo maqrib iyo cishe iyada hadal kuma jiro oo waxa weeye waktigii waxaa la tukanayaa waktigii maqribkaa la wada tukanaya lakin lama gaabinayo cishihii maqribkii waa la tukanaya waa la aqimaya cishihiina waa lagu darayaa afartiisa ragcadood baa la tukanayaa liajli rafci lxaraj dadku inay inta baxaan haddana soo noqdaan madarki ayaa loo diidaya waa la jimcin karaa marka liajli madar laakiin masaladaasi ma aha masalada hadda dadka yurub ay isticmaalaan oo kuleeyihiin xilliga qabowga o dhan winterka o dhan waa jamcinaynaa taasi waa khada joogto in laga dhiga ma aha waa marmar weeye waayo hal hameyn buu nebigu sameeyey marka lirafci lxaraj ayay culimmaduna u ogolaadeen sidoo kale lilmarad waxaa sugan in qofku hadduu xanuunsan yahay waa jamcin karaa waxa lirafci lxaraj rawa imaamu muslim waxa weriye ana nabiya sala allahu alay wasalam jamaca bayna alduhri waalcasr waalmaqrib waalcishaa waa jamciyey min gayri khawfin iyadoon cabsi jirin walaa madar iyadoon madarna jirin wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay ahayd min gayri khawfin walaa safar isagoon cabsina jirin safarna jirin haddaba intaa haddii la waayey walaysa hunaaka ila almarad waxaa dee xanuun in baa jiray marka ama lirafci lxaraj wuxuu yihi cabdullahi ibn cabaas markii la weydiiyey sanaca dalika lianlaa yuxrija ummatahu marka iyaduna waa marmar haddii qofku xanuunsan yahay uuna soo jeedi karin inuu jamciyo oo markaa waxa weeye xanuunka iyo dhibaatada rafci lxaraj uu halkaa u sameeyo iyadana waa bannaan tahay laakiin joogto ma aha oo waa arrin daruuro iyo dan ay keentay wey taasna culamo badan baa ku tegey oo ogolaaday inay arrintaasi bannaan tahay waaya waqad jawazahu waxaana baneeyey arrintaa kathiiru min alculamaa minhum waxaa ka mid a imaamu malik wa axmed wa isxaaq waalxasan waxa weeye wa qaala bihi ashaaficiya jamaacatu min ashaaficiyana saasay ku tageen oo ogolaadeen minhum waxaa ka mid a aimada shaaficiyada alkhadaabiy ayaa ka mid a wakhtaara waxaana doortay imaamu nawowiy raximah llahu tacaala fi saxiixi muslim ayuu ku doortay waka halkaa marka waxa weeye haddii ay tahay dhibaato oo waxa weeye qofkii mashaqo iyo xaraj haysto inuu maaragtay jamcin karo sidaas ayuuba weliba kasoo guurinaya sheikh islam ibn temiya imaamu axmedna inuu riwaayad arrintaa ka leeyahay oo ogolaaday waqad sabata jawaazu ljamci waxaa sugan oo kale inay gabadha mustaxaadada ah u bannaan tahay inay jamciso waana noocu min almarad isaguna oo waxa weeye maradka awgi ayaa loo jamcinaya haddaba waxaynu ogaanay halkaa in lirafci lxaraj loo jamcin karo iyadoon safar jirin loo jamcin karo marad iyo xanuun hadduu jiro gabadha mustaxaadada a jamcin karto roob hadduu jiro la jamcin karo intaasoo dhan jamacu waa ku sugnaaday laakiin salaadii lama gaabinayo safar maahe salaad walba xilligeedii baa la tukanaya taas weeye macnaha midda labaad waxa weeye oo aynu kaloo ka faa'iideyno safarka salaadaha lagu jamcinayo waxa weeye waa safarkee intee buu dhan yahay safarka salaadaha lagu jamcinayo oo qiyaastiisu waa intee macnaha iyadana taana waa laysku khilaafay taana aada iyo aad baa layskugu khilaafay oo masaafada la jamcinayaa laysku khilaafay culammada qaar waxay ku tageen in badan inay tahay masaafo muxadada oo waxa weeye masaafo loo samaynayo ayay ku tageen in badanna waxay ku tageen inaynan masaafadu taxdiid lahayn marka imaamu shaafici iyo imaamu axmed waxay ku tageen in meel loo socdo yowme laba maalmood in loo socdo waana lix iyo toban farsakh weeye farsakhuna waxaa la halka farsakh baa la yidhi waa taqriiban farsakhu waxa weeye waa afar may mayl wey waxaan maylka oo ingiriiska ay isticmaalaan maylkuna waxa weeye halka maylna waa kilomitr iyo bar iyo wey haddaba markaa kilomitr ahaan baynu inagu isticmaallaaye markii kilomitr la yidhahdo aduu maylka markii la isugu soo celceliyo waxuu noqonayaa lixdan iyo afar mayl buu noqonaya kilomitr markii laga dhigana dhowr iyo sagaashan ayuu noqonaya a sittata wa tisciina kilomitr ayuu noqonaya marka adigu boqol kilomitr meel ku dhow ama sagaashan iyo dhowr kilomitr ayay yidhaahdeen qofku markuu safarkiisu dhow yahay ayuu jamcinaya laakiin oo salaadiina gaabinaya laakiin wax daliil ah oo loo hayo arrintaasi ma jirto waa qowl culamadu ay yidhahdeen laakiin daliil looma hayo waxa uu doortay sheikh islam ibnu taymi waa sheikh taqiyadiin waxa uu doortay kullu maa yusama safaran safar wixii lagu loo magacaabo oo la yidhahdo waa safar ama ha dheeraado ama ha gaabnaadee in la jamcin karo oo saxaabadana in badan bay ka sugnaatay inay waxa weeye jamciyeen iyada oo yar salaadii gaabiyeen meel dhow iyaga u safray oo waxa weeye boqol kilomitr ka yar ayaa sugnaatay marka ma aha sababtu masaafada ee mashaqada ka dhalanaysa wey wadahaba ilayhi sheikh islaam ibnu taymiya wa huwa madhab adhaahir waxa weye madhab adhaahiriya wey waxa ay ku tageen iyo kayruhuba inay tahay arrintaasi waxa weye wixii safar lagu magacaabo in waxa wey la jamcinayo qaala ibn qayim raximah allahu tacaala fi lhadyiga waxa uu yihi wa ama maa ruwiya canhu min ataxdiid waxaa taxdiidka loo lagu wariyey bilyowm aw yowmayni aw talaatata ayaam falam yasix wax ku sugnaaday canhu minhaa shay wax ku sugnaaday male wax daliila looma hayo oo waxa weye arrintaasi waa qowl daciifa khulaasadu marka waa maxay curfigaa loo celiyaa bay dhaheen culimmadu wixii safar loo yaqaan meeshii safar loo yaqaan ayuun baa la jamcinayaa oo waxa weye hadda matalan dadku meelaha dhow dhow oo kale safar uma yaqaanin meeshii fogna safar baa loo yaqaan wixii safar loo yaqaan unbaa jamcigii iyo waxa weeye qasrigiiba ka suurtagelaya amaa wixii aan safar loo aqoon oo meelaha dhow dhow ah wax dhibaato ah waxa weye maaragtay lamana jamcinayo lamana gaabinayo salaadii halkaa marka waxaynu ku garanay qowlka raajixa inuu yahay qowlkaas ay ku tageen ibnu qayim iyo sheikh islam ibnu taymiya iyo kulli ay ku tageen ayaa sawaabta ah waayo lama hayo daliil caddaynaysa in xadad loo dhigo iyo waxa weye maaragtay masaafo masalada ugu dambaysa jamciga cinda jamhuur alculamaa waxa ay ku tageen anna tarka aljamci afdal min aljamci waa masalada odhanaysa in la jamciyo iyo inaan la jamcin oo salaad walba xilligeedii la tukado keebaa wanaagsan masalada iyadana waa la isku khilaafsan yahay qaar culimada waxay yidhahdeen afdalku waa inaan la jamcin qaarna waxay yidhahen maya afdalku waa in la jamciyo oo sidii nebiga la raaco sawaabtuna waxa weeye in sida nebiga la raaco ayaa fadli badan marka maad maadaama nebigu jamciyey calayhi salaatu wasalaam in la jamciya wanaagsan oo waxa weeye jamcigii lala yimaado halkaa marka waxaan uga soo gudubnay oo aanu ku caddaynay oo waxa weeye sida culimmadu inoogu caddeeyeen aqwaashii aynu ku kala qaadnay jamciga waxaa inoo haray marka qasrigii qasriga isagana waa sidoo kale waa bannaan yahay qasrigu sidiisu waxa weeye af saddex salaadood buu ku dhacaa waa salaadaha rubaaciga ah waa duurka iyo casarka iyo cishaha ayaa ku dhacaa oo labalabo la tukada labalabo la tukada waxaana weeye duhurkii iyo casarkii labalabaa la tukanaya maq cishihiina labaa la tukanaya maqribkii sidiisii baa loo tukanaya salaada subaxna sideedii baa loo tukanaya waa saas marka waxay leeyihiin oo culummada iyo kulli ay caddeeyeen ibnu cabdilbari iyo kulli ay soo guurinayaan sida culamadoo dhan ay ku tageen inaan marnaba aan maaragtay salaadaha kale uuna gelaynin sida ibn lmundir uu ijmaaca ku soo aroorinaya wuxuu leeyahay ijmaac ayaa ku sugnaaday annahu laa qasra fi lmaqribi waasubxi salaada subax iyo maqribka wax qasriya ma galaan lama gaabiyo leanna maqribkuna waa witri oo ragcad lama tegi karo salaada subaxna iyadaaba awalba laba ahay waka walaysa lahu sababun ila safar isagu isagu safar meeyo wax kale oo sababa oo salaadii lagu gaabin kara ma jirto jamciga isaga wax kale waa lagu gaab waa lagu jamcin karaa laakin salaadii waa la dhamaystiraya laakin qasrigu waa safar keliya wey waa safar keliya wey sida nabiga calayhi salatu salaam ba uu samayn jiray oo laba labada ragcadood tukan jiray waxa uu yihi markaa laga eriyey cabdillahi ibni cumar radi allahu canhuma waxau yihi qaala waxau yihi saxibtu rasuula allahi sala allahu alay slam rasuulki ilaahay baan la safray fa kaana waxau ahaa laa yaziidu kama ziyaadin jirin fi safari safarkii calaa rakcatayni laba ragcadood kama ziyaadin jirin ha haddana abaabakar baan la safray buu yihi cumar baan la safray cuhmaan baan la safray kulligood saasay samayn jireen qasrigu marka waa laba laba ragcadood in la tukado isagu khilaaf badan ma leh waana rukso ee waajib ma aha ee waa rukso wey culammadu marka qaar baaba waxa ay iskugu khilaafeen oo ku tageen oo yidhaahdeen waa waajib in la gaabiyo oo khilaaf baa isagana ku jira laakiin khilaaf hadda sii weyn oo waxa weeye wax midho badan laga helayo ma aha marka bal aynu aragno khilaafkaas culammada ku dhacay qasrigana ikhtalafa alculamaau fi lqasri hal huwa waajibun aw ruksa aw mustaxab horta ma sunna mise waa waajib mise waa ruksa laisku khilaaf qaar waxay yidhahdeen waa mustaxaba sunnaa oo qofku hadduu rabana waa gaabin karaa hadduu danana waxa weeye waa waa dhamaystiri karaayo waa ruksa arrintaani qaar waxay maya waa waajib wey فذهب الأئمة الثلاثة الأئمة الثلاثة كإمام مالك والشافعي وأحمد إلى جواز الإتمام والقصر وأنا قولك صواب تاتاوي ويبنان تابيرادين إلا قاضيو إيا إلا لما يستر الله بدبا ووح بناوي أبو حنيفة يسوي حكوتي إلى وجوب القصر إن ماذا والبا يسوي عيمد وخلاسي إن لقصرنا يأوي كتغي wuxuu yidhi waa waajib wey in la qasriyo adilada marka ay deliishadeen oo waxa weeye al qolada tiri waa waajib bal adilada ay deliishadeen waa maxay waxay deliishadeen oo ay ku tageen xadiidkii waxa weeye saxiixeynka ayaa waxay a furidat isalaatu salaadii waxaa la waajibiyey ragcatayni laba laba ragcadood fi macnaha waa markii hore fi awal islaam oo maka la joogay kabacdi markii laisoo haajiro madiina la yimid fa uqirat salaatu safar safarka laba labadiisa ragcadood baa laga dhigay waxaana la dhamaystiray salaadii waxa weeye xadarka ayd oo waxa weeye utima salaatu xadar macnaha qofkii musaafirka ahayna salaadiisa waa la dhamaystir caaisha ayaa xadiidkaa welinaysaa waxay culamadu marka kaga jawaabeen oo waxa weeye ma aha arrintaani arrin wujuub kutusaysa arrin wujuub kutusaysaa ma aha ee waxa weeye keliya waxay sheegtay taariikh markii hore in laba laba ragcdood salaad u ahay kabacdina saa laga dhigay adilada jawaaska adilada jawaaska oo culimada yidhi arrintaani way banaanta waa lil jawaasna waxay deliishadeen aayadda ilaahay uu yidhi فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هذا سفر كجرتان فليس عليكم جناح بالي واحد دم بيدوشينا معها إن الصلاة دي قابسة معها هلك مركا لغا قرانا يا مرا دين النسيي دنبي إنو ندوشينا هين هذا الصلاة دي قابلنا هذا دان فما يذكرنا واحد دم بيدوشينا مسارة أو واجب معها أرنتاني إيوا للتخيير واختياروي calaa kulli xaal marka khulaasada waxa weeye qasriga way bannaan tahay in la gaabiyo wayna bannaan tahay in salaadii la dhammaystiro oo waajib ma aha laakiin culammadu waxay leeyihiin waxa wanaagsan oo waxa weeye sidii sunnihii nebiga calayhi salatu salaam in lagu daydo oo waxa weeye la gaabiyo ayaa wanaagsan oo aada iyo aada u wanaagsan weliba qaar baa culamadu waxay yidhahdeen karaahiyat litmaam baa soo aroortay culamada qaar baa karaahsaday in la dhamaystiro oo nebiga la khilaafo marka qof walba inuu sunnaha nebiga aada ugu dadaalo ayaa wanaagsan oo aan marnaba sunnaha nebiga la khilaafin marka waana la gaabin karaa waana la dhamaystiri karaa wax xaraj iyo dhibaataa oo ku sugan ma jirto khulaasaduna waxa weeye aan kusoo gebagabaynayo oo waxa weeye axkaamta safarka khulaasadu waxa weeye safar qofku marka uu yahay waxaa u banaan jamcu taqdiim wa jamcu taakhiir sidaynu awal sheegnay waa arrintii jamciga ahayd way u banaan tahay waxaana u banaan inuu gaabiyo salaadii inuu dhammaystirana waa u banaan tahay oo waxu diidayaa male safarka waxa loo yaqaan iyo muddada lagu gaabinayana wax taxdiida male xagga curfigay u noqonaysaa iyo waxa weeye dadku waxay safar u yaqaaniin unbaa safar loo yaqaanaa ayuunbaa lagu gaabinaya ee kilomitr iyo wax loo xadadayo wax daliila looma hayo waa un ijtihaad culimo wax daliila looma hayo amaa marka inuu qofkii salaadii uu jamciyo isaga oo waxa weeye degan oo meel oo aan safar markaa ku jirin mar mar nebiga way ka dhacday laakiin waxaa wanaagsan haalibka nebigu siduu ahaa in lagu socdo mar haddaad safarkii ku dhex jirtid jamci oo gaabi oo labaduba kuu furan tahay markaad laakiin magaalo degtid oo aad xoogaa joogaysid waxa weye salaadaadii salaad walba xilligeedii tuko oo waxa weye laakiin gaabi oo waxa weye haddaad imaam ku daba tukanaysid ood masaajidkii timaadee la dhamaystir laakiin haddaad keligaa tahay oo gurigaaga ku tukanaysid ama waxa weye meeshii aad degtay waad gaabin kartaa salaad walbana xilligeedii ayaad tukanaysaa qasriga iyo jamciguna labadubana waa rukso oo haddii aad dhammaystirtid wax dembiyo kaa raacaya majinaad amaa waxyaalaha kale way ku banaan tahay iyadana waxaynu nire roob hadduu jiro way banaan tahay in la jamciyo salaadihii laakiin lama gaabinayo haddii uu xanuun jiro waa la jamcin karaa laakiin lama gaabinayo haddii ay jirto maaragtay gabadhii mustaxaabadeed waa maradkao kale way jamcinaysaa intaasoo dhan way ku banaan tahay lirafci lxaraj iyo dhibaato in dadkii laga dulqaado amaa inay dadkii sanad dhan yidhaahdaan waa jamcinaynaa oo qabowgaan ka cararaynaa oo waktigii baa nagu dheeraaday ama sida maalan qabowga maa waxay isticmaalaan xilliga kulaylaha oo qoraxdu dheeraato habeenkii baa nagu yaraaday arrimahaas culimada waa la weydiiyey aad bayna u diideen oo waxa weeye culamo badan baa la weydiiye oo waaweyn oo waxa weye aada iyo aad u diiday lamana ogola in joogto laga dhigo ee masaajidka iyo imaamku waa inay maaragtay waktigoodii ku socdaan ama qofkii gurigiisa keligii markaa waxa weye ku tukanaya waa baab kale oo waxa weye isagu lirafci lxaraj intaas ayaa marka kusoo gebagabaynayaa wallahu aclam wabillahi tawfiiq walxamdu lilahi rabi alcaalamiin